galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha mey ee sanadka labada kun labaiyo labaatankuna waa labiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo lixiyo tobanka mitrban iyo boggeyna internetka v o e somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah hadaljeedinta musharaxiinta madaxweyneha soomaaliya oo maalintii labaad muqdisho ka socota iyadoo dadkii maanta hadlayay ay ku jireen labadii madaxweyne ee ugu dambeeyey
waxaan weydiisanayaa anu ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan inaad u hiilisaan isbeddeldoonka inaad u hiilisaan dowlad wanaagga waxaan ballan qaadayaa qof muwaadinoo soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin waxaan ballan qaadayaa qof soomaali ah fikirka siyaasigu uu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo isna toddobaadka ku saabsan arrimaha laga filan karo madaxweynaha ku guulaysta doorashada madaxtinimada ee soomaaliya ee loo ballansan yahay shan iyo tobanka bishani mey jamhuuriyadda soomaaliya rebablik lixdankii bay dhisatay kadib soomaalida dumuqad rebablik oo inqilaab ku dhistay ayaa kadib wax kale ma hadda marka waxa weye madaxweynaha imanaya waa inuu fahamsan yahay heshiis siyaasadeed oo ah artikal on noocee dowladnimo ayay soo dadka soomaaliyeed ee soomaali rebablik isku ahaa ay qaadan karaan haddaan su'aashaa laga jawaabin dastuur lama dhisi karo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dalka turkiga ayaa sii kordhinaya cadaadiska uu ku hayo joogitaanka militariga ruushka ee suuriya iyada oo ay go'aansatay in ay hawadeeda ka xidhato diyaaradaha ruushka ee u safraya dalka suuriya ilaa bisha julaay dalka turkiga ma sheegin sababta rasmiga ah ee ay tallaabadan u qaadeen iyada oo ankara iyo moscow ay kala taageersan yihiin dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka suuriya inkasta oo ay iska kaashanayaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan dalkaasi xuseen bakji oo ah madaxa macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in tallaabadan ay ku soo beegantay iyada oo dalka turkiga uu xulifadiisa reer galbeedka la wadaago in ay ka soo horjeedaan duulaanka ruushka ee ukrain waxaana arrintan saldhig u ah in turkigu uu doonayo inuu hagaajiyo xidhiirka uu la leeyahay isbahaysiga neto ee uu ka tirsan yahay iyo weliba dalka maraykanka marinka hawada ee dalka turkiga ayaa ah dariiqa ugu fudud ee ay mari karaan diyaaradaha ruushka ee saanada iyo adeegyada militari gaarsiinaya ciidamada ruushka ee ku sugan saldhigyada militari ay ku leeyihiin suuriya inkastoo ay jiraan jidad kale oo ay isticmaali karaan haddana ruushka ayaa ka cabsi qaba in dalka turkigu inuu u janjeersamo dhinaca maraykanka si loo go'doomiyo ruushka tallaabadan uu turkigu qaaday ayaa durba saameyn ku yeelatay sahayda militari ee dowladda ruushku ay gaarsiiso ciidamadeeda ku sugan suuriya axsaabta siyaasadda suudan ayaa ku baaqay dibadbaxyo ballaaran oo lagu dalbanayo isbeddel dimuqraadi ah oo iyo xukun rayid ah qabanqaabiyayaasha mudaharaadka ayaa dalbaday in dibadbaxayaashu ay tagaan qasriga madaxtooyada ee bartamaha khartuum maamulka suudan ayaa ka hor istaagay dibadbaxayaasha maanta oo khamiis ah waxayna xidheen mid ka mid ah buundooyinka muhiimka ah ee taga bartamaha caasimadda halkaasoo ay sheegeen in banaanbaxyada laga mamnuucay mudaharaaadyadan ayaa imanaya maalinun kadib markii guddiyada wax iska caabinta ay saxiixeen axdi siyaasadeed oo ku baaqaya in laga soo horjeesto afgembiga militari in ciidamada laga saaro awoodda iyo in la dhiso dowlad madax bannaan oo awood u leh inay maarayso xilliga kumeel gaadhka ah gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka gaashaanle sare maxamed xamdaan daglo ayaa mar kale sheegay in wadahadalku uu yahay habka ugu habboon ee lagu xallin karo qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalkaasi suudaan kuuriyada waqooyi ayaa amartay xanibaado adag oo dheeraad ah oo wadanka oo dhan lagu soo rogay kadib markii la xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee rasmi ah ee cudurka laga helo covid -19 warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in cudurka omicron uu ka dilaacay caasimada pyongyang halkaas oo aanay sheegin tirada kiiska wakaalada wararka ee dhexe ee kuuriya ayaa sheegtay in hogaamiyaha kim jong un uu ballan qaaday inuu cirib tirayo cudurka dilaacay kaas oo ay ku tilmaantay xaalad deg deg ah oo qaran laakiin dadka indhadadka indhaindhayaha idhahda ayaa aaminsan in fayraskani uu muddo dheer dalkaasi ka jiray khubarada falanqaysa arrimaha kuuriyada waqooyi ayaa walaac ka qaba in uu cudurku ku faafo dalkaasi iyada oo dowladda kuuriyada waqooyi ay hore u diiday in ay dadweynaha tallaasho islamarkaana diiday tallaal ay beesha caalamku si deeq ahaana u siisay halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho waxaa maanta teendhada afisyoone ka socda hadal jeedinta musharaxiinta madaxweyne ee soomaaliya waxaana maanta khudbado jeedinta lahaa sagaal iyo toban musharax oo ay ku jiraan saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyey ee soomaaliya maxamed farmaajo xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
waxaan weydiisanayaa aan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan inaad u hiilisaan isbeddeldoonka inaad u hiilisaan dowlad wanaagga oo ku dhisan la dagaalanka masuqmaasuqa iyo wadaniyadda batrotismka waxaan diidnay shisheeye faragelintiisa waa diidnay waa diidnay barayshar in nala saaro waa diidnay wax ay rabeen inaan yeelno maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay naloo dhaariyey maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo danteeda taas waxay keentay inaan ku guulaysannay murankii badda soomaaliya iyo kenya u dhexeeyey muddo dheer kadib arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalnay musuqmaasuqa waxaan keennay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogtaa u bixinnay mushaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinnay sidii khaldaneed oo lagu bixinayey maxaan ku rahdaa kontaraadyada waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay world bankiga iyo i m f-ka iyo african development bankiga iyagoo runtiina siiyey oo ay ku mahadsan yihiin na siiyey budget support waxay kaloo nagala shaqeeyeen debt reliefka afinta deemankii aan qabnay arrimaha maxaa soo socda gooliska aan damacsannahay political stability inay sii socoto in dalku uu galo qof iyo cod insha allah annagaa ugu dhow wax samayn kara qof cusub hadduu yimaado ma gaari karo xisbiyadii inaan xoojinno in aan kombid garayno security council membershipkeeda insha allah haduu ilaah yidhaahdo oo konton iyo kow sano ka hor ee noogu dambaysay inaan u tartanno african union leadershipkeeda arrimaha dhaqaalaha det reliefka inaan dhammaystirno oo nalaga cafiyo investment iyo maalgashi xoogle inaan ka shaqaynno inaan dhalinyarada shaqo abuura u samayno hadduu ilaah yidhaahdo soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah hadda annagu normal ma nihin arrimaha securitiga dalka inaan ka dulqaadno armisbargo jabtar inaan ka dulqaadno shabaabka aan la dagaalno hay-adaha amniga aan u kordhinno mushaharaadkooda aan dhammaystirno shaqada wanaagsan ee hayaan admis oo ciidamadeena qalabka sida ay la wareegaan shaqadooda
kaasi waxau ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimada oo khudbadiisii doorashada ka horjeediyey xildhibaanada golaha baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay oo xildhibaanada la hadlay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud
waxaan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkaani iyo dadkaani inay sharaf iyo karaamadooda aad iyo aad loo ilaaliyo waxaan ballan qaadayaa qof muwaadinoo soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin waxaan ballan qaadayaa qof soomaali ah fikirka siyaasiguu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin waxaan idiin ballan qaadayaa dalka qaybo ka mida iyo degaanada qaybo ka mida inaanan lagu soo rogaynin cunaqabatayn iyo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed waxaan idiin ballan qaadayaa dalka inay ka dhaqangasho dib u heshiisiin taas oo laba qaybood ama laba wejile dib u heshiisiinta bulshada oo degaanada iyo degmooyinka maxalliga iyo beelaha dhexdooda ka socon doonta iyo dib u heshiisiinta siyaasadda oo dadka soomaaliyeed aan doonayna inay aasaas u noqoto dib u heshiisiintooda siyaasadda dastuurka dalkan uu yeelanayo haddii dastuurka lagu heshiiyo iyo qodobadiisa oo dhan oo dadka soomaaliya isla qaataan waxaan aaminsanahay dib u heshiisid siyaasadda inay meel gaartay laguna dhaqmi doono haddii alla yidhaah dalkani kama suurowdo inay dib ugu soo laabato digtatuuriyad oo qofki xukunku iska joogo asigoo aan haysanin sharciyad ama ogolaansho dadka dhexdiisa ah dalkani kama suurowdo koox gaara iyo hayb gaara dad sheeganaya iyo degaano gaara dalka xukunkiisa annagaa la wareegno oo haysanno inay dhahaan soomaaliya kama suuroodo ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku soo gunaanido hadalkayga fulay xantii ma moogaa la yidhi kaftanka ah mudane xasan sheekh baskiisa waa buuxaa waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada sharafta leh iyo ummadda soomaaliyeedba xasan sheekh bas ma wata ee tareen dheer oon buuxsamayno wataa waxaan ku soo raalligaada waxaan ku soo gabagabaynaa codsanayaa in aad igu aamintaan xilka hoggaaminta dalka ee muddada
kaasi waxau ahaa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynenimo ee soomaaliya oo la hadlayay golaha baarlamaanka dhegeystayaal khudbadaha qaar ka mid a musharaxiinta maanta hadaljeedinta sameeyey oo ay ku jiraan madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo siciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda haatanna bal waxaad eegtaan oo aan isla eegnaa dadweynaha magaalada muqdisho iyo fikirka ay ka dhiibteen doorashada waxaa arrintaasi mikrofoonka la dhex maray wariyaha v oda muqdisho xasan kaafi qoyste
bismillahi raxmaan iraxiim magacaygu waa ambasador cabdiraxmaan dinaari madaxweynaha aan doonayno waa inuu leeyahay karti hogaamineed sida aragtidheeri dulqaad codkarnimo iyo wixii la mid ah inuu leeyahay waayo aragnimo maamul dowladeed iyo inuu aaminsan yahay ku dhaqanka sharciga ama kala sarraynta sharciga ee hay-adaha dowladda inuu leeyahay karti uu ku nabadayn karo isla markaasina uu dibheshiisiin ugu samayn karo bulshada dhexdeeda inuu yahay aamin oo ammaano uu galo oo muhiim ay u tahay cidda dalkan qabanaysa inaan ahayn cid wax boobaysa oo dhacaysa hantida masaakiinta laga soo ururiyey inuu yahay qof leh go-aan qaadasho kuna sifooba inuu yahay go-aankiisa mid cadaali ah inuu yahay qof ka nasahan amaba qof ka fog qabiilaysiga oo soomaaliya dib uu dhig magacaygu waa falastiin khaliif bifeeye waxaan ku noolahay magaalada muqdisho haddii aragtayda aan ka dhiibto aniga madaxweynaha aan jeclaan lahaa in la doorto waa in uu noqdaa madaxweyne wax ka qabta amniga dalka madaxweyne waxbarasho lacag la-aan ah ka hirgeliya waddanka marka waxaan u baahannahay madaxweyne muhiimadda siiya waxbarashada madaxweyne heshiis la ah maamul goboleedyada sidoo kale waxaan u baahannahay madaxweyne ka shaqeeya madax bannaanida garsoorka madaxweynaha aan jeclaan lahaa in la doorto waa inuu noqdaa madaxweyne waddanka doorasho qof iyo cod ah gaarsiiya madaxweyne wadahadallada somalilan iyo soomaaliya dhammaystira magacaygu waa cabdulahi mahdi xuseen aragtidayda musharaxa mudan ama madaxweynaha mudan in la doorto waa mid ka shaqeyn kara baahiyaha daruuriga ummaddu ay qabto waxaa sida amniga dib heshiisiinta dib habeynta kaabayaasha dhaqaale waxbarashada wadooyinka marka laakiin waxyaabaha noogu daran waxay tahay shaqsigee mudan in la doorto waa inuu ahaada shaqsi amniga wax ka bedeli kara dib heshiisiinta soomaaliya maanta labada cudur ugu weyn waa dib heshiisiin iyo amni marka xildhibaanada sharafta le waxaan ka codsanaynaa ayaga oo u dhimrinaya ummadda soomaaliyeed kana bixinaya xaaladda adag iyo marxaladda kala guurka ah inay doortaan musharax madaxweyne ay u arkaan midka ugu mudan bismiillaahi raxmaani raxiim magacayga waa farxiid jaamac siciid shan iyo tobanka may doorashada madaxweynaha ku aadan waa maalin noogu weyn soomaaliya oo dhan waxay ku asteysantahay shan iyo tobanka may maalintii dhallinyarada s y l aan diiradda ku haynaa waxay tahay uu dalku u baahan yahay madaxweyne daacad ah ammaan ah xilqas ah askarta iyo amniga door muhiima ka qaadan karo madaxweynaha soo socda waxaan ilaahay ka rajeynaya inuu ka dhigo mid dalka iyo dadka iyo diintaba oo maaragtay wado xaqa ku toosiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idaacadda v o a waa idin salaamay magacaygu waa bashiir xuseen maxamuud jooga caasimada soomaaliya ee muqdisho maadaama shan iyo tobanka meey lagu ballansan yahay doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan halkan fariin uga dirayaa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana kula talinayaa in qofka ay madaxweynaha u dooranayaan uu noqdo qof ay ka go-an tahay rabitaanna u haya dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah oo in badan qayb ka ah caqabadaha iyo dib u dhacyada ku yimaada hanaanka dowladnimo iyo horumarka ay sameyn lahayd dowladnimada soomaaliya sidaa darteed waa in dastuurka ummadda soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya iyo xoogaga siyaasadeed iyo axsaabta siyaasadeed wadatashi lagala yeeshaa kadibna la dhammaystiro kadibna loo qaado afti dadweyne ama cod dadweyne madaxweyne dadaal ku bixiya in ummadda soomaaliyeed ee kala irdhowday dib loo walaaleeyo dib heshiisiin dhabal laga dhex sameeyo siyaasadda soomaaliyana xoogaga siyaasadeed iyo danleyda siyaasadeed isku haya doorkooda iyo kaalintooda hogaamineed ka qeybgeliya bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aniga madaxweynaha aan jeclahay mustaqbalka soomaaliya inuu hogaamiyo waxay tahay waa madaxweyne caadil ah oo cadaalad sameynayo waxaan jeclahay madaxweyne naxariis badan waxaan jeclahay madaxweyne maanta godka soomaaliya ee gasho ka saari karo waxaan rabaa madaxweyne diinta islaamka yaqaano oo shareecada islaamka nagu xukumo waxaan rabaa madaxweyne bulshada shacabka ah aan been u sheeginin waxaan rabaa madaxweyne ka fikero mustaqbalka soomaaliya wadankeena waa wadan kheyraad ah ummadeenina way ka baahan tahay in kheyraad ku jiro dalkeenna hadday tahay shidaal hadday tahay macdan soo saaro waxaan rabnaa madaxweyne na gaarsiiyo dhinac walba amni hadday tahay waxbarasho hadday tahay in qof walba asagoo welwal qabinin gurigiisa seexan karo asagoo dhibaato qabinin shaqo heli karo ee laga baxo ka saara soomaali ardadii jaamacadda ka baxda waxay ku dhammaadeen tahriib waxaan rabnaa madaxweyne dhallinyarada badbaadiyo oo meesha ay ka tahriibayaan shaqo abuur wanaagsan u sameeyo mid dalka iyo diinta iyo dadka u naxaayaan rabnaa annaga ma rabno mid danaysta ah
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashada iyo weliba xogaamiyaha ay rabaan waxay u rameeyeen xasan kaafi qoyste dhinaca kale qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa iyaguna aragtidooda ka dhiibtay tayada iyo shakhsiyadda ay doonayaan inuu soomaaliya madax ka noqdo faadumo yaasin jaamac ayaana mikrofoonka la dhex martay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa mukhtaar axmed cali waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaanu doonaynaa haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed madaxweyne caadil ah oo ummadda isku keeni kara oo ummaddan daashay ee soddonka sano burburka iyo dhibaatada la daaladhacaysa amni darrada qaxa abaaraha dhibaatooyinkan kala duwan haysta madaxweyne ka saari kara runtii iftiinka baxaya ee ciidamada dhisan ee horumarka hadda waddanka uu gaaray madaxweyne halkaa ka sii wadi karaya rajada iyo yadadiilada shacabka jeclaysiin karaya khayraadka dadka dalka iyo wadaninimada ayaanu doonaynaa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiraxmaan ciise muuse waxaan joogaa gobolka bari haddaa usoo noqdo su-aashaada madaxweynaha aan jeclaan lahay inuu dalka hogaamiyo waa madaxweyne daacad ah geesiya geesi ah howlkar ah dareemi kara baahida bulshada ka saari kara dhibaatada lagu jiro oo dorosi kara waxa soo socda ilahay waxaan ka rajeeya inooga dhigo madaxweyne daacad oo khayr qaba nebigu sal ly slam wuxuu yidhi madaxdiina kuwa ugu fiican waa kuwa aad jeceshihiin iyagoona idin jecel marka kuwa ugu shar badan waxaa weeye kuwa idin nacab idinkuna nacab tihiin marka midaan jeclahay allah nooga dhigo sala jecel asalaamu calaykum walaal meeshaan jooga waa boosaaso magacayguna waa xaliimo muuse walaal madaxweyne kaan jeclahay ma helaayo waxa weye kii alla u qadaro baa ku fadhiisanaya kursiga ilaahay subxaana wa tacaala u qoro balse waxaan rabnaa annagu oo ku rajo weynahay in insha allahu mid nin dalka socodsiiya oo si fiican wax uga shaqeeya oo si fiican u qabta oo si fiican noo maamula wasaaraddii baa dhisan amnigii baa dhisan wax kastaa noo hagaagsan mid horo noo wadaan rabna mid gadaal noo celiya ma rabno insha allah kii alla ku guuleeyana guul baan leenahay garabkiisa allaha galaan leenahay magacaygu waa cabdilaahi abshiir warsame jooga magaalada boosaaso waxaan jecel lahay madaxweyne in soomaaliya yeeto madaxweyne qab leh madaxweyne waxna diidi kara waxna aqbali kara madaxweyne diidi kara waxyaalaha loo yeeriyo soomaaliya la dhaho diidi kara madaxweyne han leh oo ummadan han siile madaxweyne udhiga nugul ammaanka laamaha ammaanka ciidanka shacabka udhiga nugul aygu cabdulaahi nuur maxamuud joogana gobolka bari gaar ahaan boosaaso waxaan jeclaan lahaa madaxweyne dadka iyo dadka u tura dadkana isu keena magacaygu waa kabtan xujaale anigu waxaan jeclaan lahaa madaxweyne wadaniya jecel dadka iyo dalka soomaaliyeed jecel midnimada dadka soomaaliyeed madaxweyne mataqaanaa dadka soomaaliya hantidooda mar walba ilaaliya waxaan jeclahay madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne dadka soomaaliyeed meel walba uu jooga madaxweyne u cadaalad fula
kuwaasina waxay ahayn qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada boosaaso sidoo kale qaar ka mida dadka ku dhaqan magaalada deegaanada mudug iyo galguduud ayaa aragtidooda ka dhiibtay cabdiwaaxid macalim isxaaq ayaa gaalkacyo kusoo wareystay
bismillaah alxamdulilah sala allahu wasalama calaa nabiyina maxamed magacayga waxaa la yihahdaa muxuudiin sheekh yuusuf barre waxaan ka mid ahay bulshada gaalkacyo ku nool marka aamo madaxweynaha maanta ee soomaaliya ay u baahan tahay tilmaanta koobaad oo looga baahan yahay qofka maanta madaxweyne soomaaliya u noqonaya waa inuu yahay qof diinta islaamka ku dhaqankeeda tixgelin weyn u haya midda labaad waa inuu yahay qof ku sifooba cadaalad ka saddexaad waa inuu yahay qof bulshada lada oo tixgeliya amarkii ilaahi subxaanahu watacaala washawirhum fi l amri tan afaraad waa inuu yahay qof go-aan qaadasho leh tan shanaad waa inuu yahay qof aan warka loo laqinin oo aan wax loo meerin madaxweyne tilmaamahaas le baan odhan lahaa soomaaliya ha loo doon doorto baarlamaankana waxaan kulanayaa inaa caradna alamanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi amadii iyo dhulka iyo buuruhu ay ka baqday waxarisaan wuxuuna ku sheegay ilaahi subxaana watacaala ammaanadaas markii intaasi ka baqday insaanku inuu qaaday ammaanadaas ilaahayna wuu idinkula xisaabtamayaa bulshaduna ay idinkula xisaabtamaysa qof ilaahay ka baqaya caadi bulshada la tashada kafaaca leh oo hogaamin leh maxaanku idhahay warkana aan loo laqinin oo aan aan talqiinta ogola go-aan ummadda u doora haddii kale xisaabtiisuna waa idinka haysaa bulshaduna waa idinkula xisaabtamaysaa wabilahi towfiiq bismi illahi raxmaan iraxiim magacaygu waa macalin suwaal cali guuleed oo jooga degmada xaabadwa gobolka galgaduud walaalow soo waxay u baahan tahay madaxweyne samata bixiya xaaladda soomaaliya ku jirtana ka samata bixiya dhinaca amniga weynka bulshada arrimaha dibadda macamulka dalalka shisheeye dhisidda ciidamada wax kaqabanka soomaaliya oo ahwey u liita yaa sooma baahan tahay marka waxaan ka codsanayaa limaanada sharafta leh ee soomaaliya loo doortay si kastaba ha kusoo baxeen maamul goboleed kastana haka noo dooraan madaxweyne sifooyinka leh ee cadaalad ah soomaaliya dhaqaalaheeda iyo ammaankeeda iyo macaamilkeeda caalamka horay u wada nin soomaaliya aan wax ka dhisanayn ee wax u dhisaya nin la dagaalamaya musuq maasuqa nin la dagaalamaya qabyaalada iyo qof jeclaysiga ninkaasaanu soomaaliya xildhibaanadu maanta janis bustaan xag waktiga ha ka faa'idaysteen hana nooga faa'iideeyeen ilaahayna ha uga baqeen kitaabka ay mareen soomaaliya ha u dooreen nin cadaalada oo daacada soddon iyo sagaas murashax waxaan ka baryaynaa daaca oo cadaalad ah oo soomaaliya horey u wada oo sheeyaha gacan fog iskaga qabtaa lana shaqeeya laakiin si madax bannaan kula shaqeeya inay ilaahay noo dooran rajaynaa ayagana waxaan kula daarmaynaa ninkaa aan sheegay oran insha allah
kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyada ku nool deegaanada mudug iyo galguduud oo u warramayay wariyaha v o ed cabdulwaaxid macalin isxaq halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo isaguna toddobaadkan ku saabsan isla arrimaha doorashada kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha laga filan karo madaxweynaha ku guulaysta doorashada madaxtinimada ee soomaaliya iyada oo shacabka soomaaliyeed ay si weyn isha ugu hayaan doorashada madaxtinimada ee soomaaliya oo loo ballansan yahay maalinta axadda ee soo socota ayaa waxaa isweydiin mudan maxay shacabku ka filan karaan madaxweynaha cusub ee la dooran doono khubarada ka faalloota siyaasadda soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibatay arrinka waxaana ka mid ah maxamed maxamuud caalin oo ah aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda kuna nool dalka fiinland oo sheegay in laga rabo madaxweynaha iman doona inuu noqdo mid fahansan heshiiska siyaasadeed ee loo baahan yahay iyo inuu ogaado waxyaabaha dowladihii hore sidii la rabay ay wax ugu hagaagi waayeen madaxweynaha cusub ee loo doorto dalka soomaaliya doorashada shan iyo tobanka mey labada kun labaiyo labaatanka waxaa laga filayaa inuu fahamsan yahay meeshay ka soo bilaabatay somaali republic kun sagaal boqol iyo lixdankii koodii luuliyo marxaladihii ay soo martay burburkii ku yimid wixii lagu guulaysan lahay heshiiskii carta heshiiskii invagati heshiiskii ka dhacay jabuuti haddana maxkamadaha iyo dowladdii heshiisyadii ka dhacay dowladdii dibudhiska hiigsiga maxay madaxda u guulaysan laadahay ilaa iyo xilligan lix laba sannadood marka hadda jamhuuriyadda la dhisaya waa noocee qaabkee loo dhisayaa heshiis siyaasadeed ma loo baahan yahay marka haddaan heshiis siyaasadeed la helin dastuur lama sixi karo marka nooca artikal wan waxa ah jamhuuriyadda soomaaliya republic lixdankii waa dhisatay kadib soomaalida dumuqad republic oo inqilaab ku dhistay ayaa timid kadib wax kale ma dhismin marka qaar waxa weeye shirka carta waxaa four point five jamhuuriyad la yidhahdo way dhismi weydey bimbigaati wuxuu noqday federaalism way dhismi weydey dowladihii xasan sheekh iyo farmaajo iyo shariif sheekh axmed ay wadeen waxay ahaayeen dowlado beesha caalamka inay aqoonsanto un la rabay hadda marka waxa weeye madaxweynaha imanaya waa inuu fahamsan yahay heshiis siyaasadeed oo ah article one noocee dowladnimo ayay soo dadka soomaaliyeed ee soomaali republic isku ahaa ay qaadan karaan haddaan su-aashaa laga jawaabin dastuur lama dhisi karo dhaqaale lama dhisi karo heshiis lama dhisi karo ciidamo lama abuuran karo marka heshiis siyaasadeed ayaa loo baahaya sidoo kale arrimaha laga filanayo madaxweynaha iman doona waxaa ka mid ah in uu lahaadaa barnaamij siyaasadeed oo u diyaarsan sida uu faahfaahinayo xasan xaaji ibraahim oo ah siyaasi soomaaliyeed horena u ahaa xildhibaan baarlamaanka federaalka ah kuna nool dalka britain madaxweynaha la dooran doono shan tobanka bishan haddii alla idmo ilahay waxaan ka rajaynaynaa mid wadanka u roona khayr leh inuu ilaahay na waafajiyo marka ugu horeysa marka kale kulley waxaa laga filanayaa wax badan oo shantan sano hadda lasoo dhaafay noo qabsoon waaye inuu qabto waxayna ku xiran tahay madaxweynaha la doorto nooca uu yahay madaxweyne khibrad leh oo soo shaqeeyey madaxweyne yacni aan ahayn madaxweyne markaa nasiib markaa ku helay oo aan diyaar ahayne madaxweyne barnaamijkiisa siyaasadeed u diyaarsan yahay intaan ogahay madaxweyneyaasha dadka musharaxiinta ragga mucaaradka ku jiray madashii ahaa rag badan oo barnaamijyada siyaasadeed u diyaarsan yahay oo oba daywan markay yimaadaan laga yaaba in xilligii wax isugu toosan yihiin waa laga yaabaa marka in wax u suura galaan waxaan filaynaa marka inkastoo dee qofka la dooran doono alla subxaana watacaala inuu ku darsamo maana annaga aan waxba ogeyn waxba ka sheegi karin waxaa jirta in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday markii la doortay aada loogu hanweynaa oo loo dabaaldegay haddanada yani sidii laga filaya uusan noqon kulle madaxweynaha soo socda waxaa laga filayaa in wax waxaa hor yaalla dee duruufo adag oo uu ka dhaxlay ka dhaxlayo shantii sano hadda lasoo dhaafay dhaqamo fara badan oo abuurmay dhaqamadaas inuu baabi'iyo marka waxyaabahaas dhan baa hor yaalla waxaan ka filaynaa kulley inuu kasoo dhalaalo sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo u baahan in madaxweynaha iman doonaa uu culayska saaro sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan norway waa in la helaa shuruuc iyo sharci kala saaraya madaxda dalka waa in la helaa in aynan dib dambe shaqo xukuumadeedi ugu joogsan isqabsi maamul dowladda gudaheeda ah waa in la helaa dastuurka dalka in la dhammaystiro hay-adaha dawliga ah ee kale ee dhiman in la dhammaystiro waa in la helaa sharci kala qabanaya madaxda dalka kow waa in la helaa in madaxweynuhu uu diyaar u yahay dadka soomaaliyeed isku soo dhoweyn qalbi xaadhid nabadayn iyo sinaan in uu u sameeyo waa in la helaa in xukuumaddu ay awoodda saarto in dalka laga qabto cadowga hubka ku dhexaysta ee u geysanaya qaraxa dilalka qorshaysan kana taliya dalka gobolada ka mid ah waa in la helaa in xukuumaddu ay awoodda saarto sidii ay uga talin lahayd deegaanada maamulkeedu uu hoos yimaado waa in la helaa nidaamka federaalismka ee dadka soomaalidu qaateen sidii looga shaqaysiin lahaa waa in la helaa in maamul goboleedadu ay ogolaasho iyo wada shaqayn buuxda la leeyihiin dowladda waa in la helaa in aanan laga faa'iidaysan dhexdooda madaxda maamulada iyo dowladda federaalka ah iminka waxaa imanaya in la kala geeyo la kala fogeeyo laga faa'iidaysto iyagana la isku dhufto taasina ay mar walba u noqotay shaqadii iyo xukuumadii dowladdu inay dib ugu hakato waxyaalahaas oo miidhan waa in aynan dib dadka ugu soo noqon waa in la helaa kaabayaashii dhaqaalaha caafimaadka in dib loo soo celiyo waa in la helaa bulshada soomaaliyeed oo dhallinyaradu ay boqolkiiba toddobaatan ka tahay in xoogooda laga faa'iidaysto waa in shaqo abuur loo sameeyaa waa in dhallinyarada la dhiirigeliyaa waa in dowladnimada laga dhaadhiciyaa waxaa dhacday soddon sannadood in ka badan in dalkani uu burbur ku jiray waa in wuxuu u baahan yahay in dib u dhisid loo sameeyo bulshada gudaheeda xitaa maskaxda dadka ibni aadanka soomaalida ayaa ogol in la ogolaysiiyo dowladnimada waa in la helaa madaxweyne aqoon u leh kana khibrad qaadanaya wadamada sideeda oo kale ah oo colaadaha sokeeya ay soo mareen sidii ay uga baxeen mushkiladaha isku qabsadeen isku raaceen iskuna maamuleen waxaa loo baahan yahay madaxweyne fahmaya dhibaatooyinka adduunyada ka taagan siyaasadaha isdiidan ee dunida la jaan qaadi karaya waxaa loo baahan yahay madaxweyne diblomaasiyadda wax badan ka fahamsan waxaa loo baahan yahay dalka soomaaliya in lagu soo toosiyo dhabada dhabta ah ee ay kula jaan qaadi karto caalamkan aanu ku noolnahay waxaanu ogsoonnahay bulshada soomaaliyeed in ay yihiin dad u diyaar ah nidaam system iyo dowladnimo laakiin weli ay laayihiin leadership waxaan rajaynayaa inuu noqdo madaxweynaha la dooran doono hogaamiye dhab ah oo dadka soomaaliyeed ay ku diirsadaan waddo wanaagsanna u horseeda arrinta kale ee xusidda mudan ayaa ah caqabadaha hor iman kara madaxweynaha la dooran doono caqabadahaasi oo aan ahayn kuwo sahlan sida uu sharaxayo maxamed maxamuud calin oo ah aqoon-yahan ka faalooda siyaasadda soomaaliya
caqabadaha ugu waaweyn horyaal waxa weeye amniga haddaan ciidamadii aanay milaysnayn dhaqaalihii dhaqaale wadankii ma laha wax hadda uu gacanta ku hayaa meja wax baasha caalam laga sugayo sida uu waddadu ku mari lahaa heshiis siyaasadeed qaabkee bulshada isdishay soddon laba dagaalka sokeeye qaar ay jamhuuriyadda somalilan yihiin oo ay republic samaysteen qaar ay aaminsan yihiin al-shabaabnimo iyo mataqaanaa in kitaabka ilahi lagu dhaqmo ay firqooyin diimeed oo kala nooca ay yihiin qaar ay federaalka ku dhegan yihiin marka heshii waxa weeye waddanka lacag ma laha dowladaha dariska isku aragti kama aha jaamacadda carabtu isku aragti kama aha eydu isku aragti kama aha marka sidee dadku xil bay aamineen xilka see ugu qaybinaysaa sidee ra-al wasaare usoo magacaabaysaa sidee dadka musuqmaasuq loola dagaalamaya sidee human rightk ama xuquuqaha bini'aadam kor loogu soo qaadi karaa sidee shaqa loo abuuri karaa waxa weeye digshineeris ayaa horyaala digshineeri marka isagana waxyaala waxyaala ka badan oo aan waqtigu noo saamixin ayaa yaalla oo badan marka waxaan rajaynayaa inay dadku fahmi doonaan caqabadaha kale ee hor imanaya madaxweynaha cusub ee la dooran doono ayaa waxaa ka mid ah sidii dib loogu soo sixi lahaa dhammaan khilaafaadkii soo jiitamayey sida uu faahfaahinayo xasan xaaji ibraahim oo ah siyaasi soomaaliyeed horena uga mid ahaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya madaxweynaha cusub imaan doona waxaa yaalla howlo aada u adag run ahaantii oo aan ku tilmaami karo inay caqabado yihiin dhaqamo fara badan oo aada u qariban baa abuurmay in taliyaasha ciidamada ayna ka amar qaadin wasiirada in baarlamaankii maxay ahayd xukuumaddii ay horyaamisay oo si raba laga yeesho miisaaniyad dowladdeeda dhammaatay oo aan miisaaniyadda baarlamaanka u ansixiyay laakiin xisaab celin aan weligeed samaynin in dastuurkii sidii raba maxay ahayd loo isticmaalo oo aan yani qofka siduu doona u fasirto maxkamad dastuuriya kala bixisa aan jirin in dastuurka uu dhammaystiro maqaamka muqdisho naftirkeeda u go-aan laga gaaro markay yortaa magaalada muqdisho ay isdoorato oo iyo golo deegaana ay yeelato ay ka madax banaanato xafiiska madaxweynaha in baarlamaanku madax banaanaado oo aan tadakhuraad lagu suubinin si yani xukuumadda ay ula xisaabtamaan dhaqankii ahaa afar sano laysdooranayo inuu soo celiyo dadkii oo ka aamin baxay dowladdii in macnihi dadkii markaa trustigooda ama aaminaaddooda ay soo noqoto uu soo celiyo dhammaankii oo faraha ka baxay run ahaantii in wax laga qabto afar sano shan sano ka hor al-shabaab meelihii ay joogeen meelo ka badan inay haystaan maanta ay ka xoog badan yihiin daacish naftirkeeda ay meelo badan ku jiraan maamul goboleedyadii oo madax ka nool ah badankood oo xukuumadda hadda waqtigeeda dhammaatay ay meelo madax ay u suubisay laakiin shacabkii aanay ku qanacsanayn in wax laga qabto maxay ahayday abaaro badan ayaa jira abaarahaas abaarahaasoo maxay ahayday runtii wadanka aada u horyaamiyey cimilada isbedelka cimilada naftirkooda oo iyagana dhibaato weyn lagu hayo marar badan daada yimaadaan marna abaaru ay soo noqnoqdaan wax soo saarka wadankiiba oo hoos u dhacay boqolkiiba sagaashan wax la cunayo dibadda laga keeno manaahiista waxbarashada oo la rabo in naftirkeeda laysimo si waxbarasho tayana loo helo meel walba hadda oo micnihii gacan la saaraaba micnihii maanta madaxweynaha hadda imaan doona xukuumadda hadda imaan doonta micnihii wax badan baa u yaala waxaad moodada labada iyadoo xukuumaddii hore waxay doonta ha ahaatee laakiin labada sano u dambeysay ilaa saddex sano u dambeysay doorasho lagu mashquulsanaa oo wax badan aan la qabanin xukuumadda waqtigeeda hadda dhammaaday oo aada iyo aada run ahaantii iyadana ugu mashquulshay in ay maamulada maxay ahayd danaheeda gaar ka geyso oo ciidamo meela u daadgureynaysay waxaas dhan in laga baxo oo markays aaminaada ay soo noqoto wada shaqeynayno ay soo noqoto ayaa loo baahan yahay marka caqabado fara badan oo marka sidii lagu toosin lahaa ay adag tahay muddada uu haystana ay aada u yar tahay ayaa horyaalaan isleeyahay
intaasna dhegaystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
dhawaad afartan musharax ayaa isu diwaangelisay inay u tartamaan xilka ugu sarreeya ee hogaaminta dalka musharaxiintan ayaa isugu jira kuwo siyaasadda ku cusub iyo shakhsiyaad dalka hore usoo hogaamiyey oo uu ku jiro madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba ma habboon tahay in xildhibaanada ay isbeddel u dooraan dalka mise in mar kale ay fursad siiyaan madaxdii hore waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar iyo bara jaamacadeed cali axmed abtidoon oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda hadalka waxaa ku horeynaya garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar aniga fikir ahaan waxaan qabaa runtii waddankan waxaa laga keenay meel aada u fog oo runtii aan lasoo koobi karin juhdi badan la geliyey runtii waqti badan la geliyey waxaa loo baahan yahay nin wixii fahmaya system madaxweyne cusub hadda la keenayo waqti qaadanayo waqti baranayo dadka iyo systemkii waa tan hadda dhibaatadan qabsatay lixdii sano hadda oo runtii madaxweynahan muddoxileedkiisii dhammaada hogaaminaya farmaajo waxaa la rabaa dad waaye arag wadanka u leh barashadayaa waqti ku qaadatay intuu qaadanayo intuu dhib gaarsiiye dadkii waxaa la rabaa dalkii wax badbaadin karo wax la tijaabiyey wax og wax uu yahay wax og wax uu qaban karo wax nin la og yahay xaalkiisa iyo ummadda meesha laga keeno waa dareemi kartaa madaxweynihii madaxweynayaashii horeeye sidii sheekh shariif sheekh axmed meeshuu soo gaarsiiyey dalka in gudaha ay ka dhacdo doorasho madaxweynihii ku-xigay xasan sheekh maxamuud asagana maamul goboleedyadii dalkii oo runtii jiho fiican u jiheeyey oo wadankii kusii socday meel aada iyo aada u wanaagsan madaxweynihii ku-xigana farmaajona meeshuu dalka gaarsiiyey dhibaatada iyo urseeday runtii wax lasoo koobi karo maaha dalkii waa la bartay intaan dad isyaacaya isgarab socdo aniga fikir ahaan iyo tala ahaan waxaa qabaa runtii in madaxweynayaashii hore oo siiba sheekh shariif sheekh axmed ama xasan sheekh maxamuud in janis la siiyo markaan bal oo isbedel ayagoo runtii waay arag noqday oo meel waxay kasii jaanqaadi karaan inay haystaan ummadiina runtii waay aragnimo badanna laga dhaxlay waxqabadkoodina la tijaabiyey la arkay dad cusub hadda inta la tijaabin lahaa la keeni lahay iyo xaalkii meel la aadin lahaa la ogeyn riski la qaadan lahaa riski intaana nagu filan soomaaliya way taashay waxaa loo baahan yahay dad hogaankiisa la tijaabiyey tijaabo oo la arkay waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa la ogyahay aniga talaantaasaan qabaa
doctor mukhtaar waa mahadsan tahay haye cali axmed abtidoon
horta anoo ixtiraamaya maxaa lahahdaa aragtida maxaa lahahdaa doctor mukhtaar marka la fiiriyo aniga aragtidayda marka aan fiiriyo waxay iila muuqataa in yacni wejiga cusub uu faa'iide u leeyahay oo soomaaliya faa'iidada uu leeyahay mid waa way tahay soomaaliya waa waddan yacni soo kabanaya yacni dhiirigelin u baahan in siyaasaddii lagu soo dhiirado marka aniga waxaan u arkaa inay fursad weyn u tahay in weji cusub maanta la keento laba siyood ba way u tahay waa qodobka koowaad xildhibaanada baarlamaanka oo lagu xamanayo inay yihiin dad maxaa layihahdaa lasoo xushay oo dad gacmaha ay la galeen oo dad yacni u xiran sida la leeyahay aragtidaas way jebin karaan hadday qof cusub doortaan oo waxay noqon kartaa aragti yacni ka turjumaysa in baarlamaanku xor yihiin oo ay yacni waxa waaye codkooda u madax bannaan yihiin qodobka labaadna waxay meel marinaysaa inta badan dunida soo koraysa oo soomaaliya ku jirto waxaa lagu xantaa waxa la yidhaahdo aragtida dictatorshipka waxay leedahay yani qofkii hore meesha ha iska fadhiyo isagoo ka qarinaya yani maxaa la yidhahdaa wejiyada cusub marka aniga sanadkan waxaan dhihi lahaa afartanka qofood oo uu sheegay doctor mukhtaar oo ah anugu aad aan u dhiirigelinaya siyaasaddan bartay marka waxay tahay siyaasaddana dhiirigelinteedu waxa waaye in dad badani doonaan marka sababta loo leeyahay shacabka codeeyeen waxay tahay dad badan oo siyaasadda yani u doonan inay kasoo dhex baxaan dadka mudan marka waxaan is leeyahay sanadkan in weji cusub la tijaabiyo qofkaas cusub waxaa la yihahda waxaa laba aragti ayaa la isbarbardhigay oo ah waxaa la yidhahda aragtida la yidhahdo hal abuurka iyo khibradda marka waxaa la yidhahdaa hal abuurka ayaa abuura khibradda laakiin khibraddu inta badan waxaa laga yaabaa wixii hore oo joogay inay ku celceliso oo sida loo qabto ay tahay oo ah qufulka sida uu furo maxfuraha sida uu furo qufulka marka taas ayaan aaminsanahay marka anu waxaan ahay in isbeddel cusub maadaama ay mucaaradku iyo maca dadkii hore hore u joogay ay intaba aaminsan yihiin isbeddel waxa la yidhaahdo in isbeddelka cusub ay xildhibaanadu u doortaan sanadkan wejiyada cusub firfircoon dadka aqoon-yahanka adduunyada ka imaaday soomaaliya jooga anoon hebel iyo hebel dhahayn qofka ay u arkaan uu soomaaliya hogaamin karo aragtidaydu waa taas cali waa mahadsan tahay eeye doctor mukhtaar waa maqashaa cali waxa uu leeyahay wejiyada cusub in markan fursadda la siiyo ayaa dalka u wanaagsan haye wadankan ma aha wadan lagu qamaari karo mise oo mar walba qof cusub in la keen lagu tijaabin karo sideedaba qaanuunka ama experiencega ama waaye aragnimada wax sahlan ma aha hadda haddii tusaale aan kaaga soo qaato garsoorayaasha marka shaqo la siinayo waxaa laleeyahay ma waay arag baa ma qubuur baa ma soo dhegeysta dacwooyin waxyaalo badan hore muu ogyahay ma soo xaliya arrimo badan laakiin nin cusub in la keeno islamarkiiba looma dhiibo go-aano looma farta lagama saaro waxaa lahaa maxkamadda darajada koowaad ha kasoo bilaabo degmooyinka laba ha kasoo shaqeeyo kadib ha yimaado haddana maxkamada gobolka muddo ha ka shaqeeyo haddana ha taga maxkamada racfaanka muddo ha ka shaqeeya haddana maxkamada sare ha tago muddo ha ka shaqeeyo saraakiisha saasoo kale askariga xidiglaa la siiyaa laba xidigl saddex xidigl askariga hal mar ma la keeno taliyaha ciidanka lagama dhigo hal mar garsoore loo keeno maxkamada lama dhigo kaali hogaami walaal waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo waayo aragnimada wax weyn bay ciyaaraysaa waayo aragnimada iyo qubuur iyo waayo aragga wax badan bay xalinaysaa ani marka aan ku leeyahay waayo aragnimo waxbay xalimaysaa nimankan madaxweynayaashii hore oo runtiisiiba magacyadooda hore aan u sheegay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariifbo dad waay arag weeye dad wax soo xaliye weye dad corruption aan zira ay ka yihiin weye dad wax dhacay ma aha dad hanti maanta haysta ma aha maanta runtii waa dareemi kartaa wax aan ka hadlayno waxay soo qabteen ayaa xarig isku dhiib weeye xarig isku dhiibkaya weli dib baa loogu noqday xasan sheekh meerkuu ku wareejinayo farmaajo xilliga meeshuu taagnaa ee hadda maanta meesha ay taagan tahay wax isle ma aha waxaan waa qor isku dhiib waxaa la rabaa qof waay arag eh dalkii meesha uu gaarsiiyey ninkan farmaajo waxa weeyaan wax laga sheekeyn kara maaha nimankan cusub ma la garan doono meeshay gaarsiin doonaan ma la garan doono rarka meeshay ku dejin doonaan annaga waddankeena dhibaataa meel walba naga taagan meel walba naga haysataa ninna salmata bixi karaa la rabaa nin maamul goboleedyada isku keeni karaa loo baahaya nin dadka iyo shacabka isku wadi karaa la rabaa nin aan xanaaqaynaa la rabaa nin aan ciil qabinaa la rabaa nin ummadda soomaaliyeed u wada siminaa nin ciidamada shacabka aan u adeegsanaynaa la rabaa nin walaalka caliya gabar dad la soo dilay oo igraam tahliilo dilkeeda maqan yahaya nimanka lagu eedaya la dilacsiiyey dembiyada la gala dembiye ugu waaweyn weeye walaal waxaas bal fiiri bal dhinacyo badan bal fiiri waxaan ku leeyahay waaye aragnimada marka aan ku leeyahay waxaa weeye dad wax qabteen la tijaabiyo weeye laakiin dadaan la tijaabin ha la keen hadduu fikirkaada yahay dee walaal fikirkaas ma wanaagsan aniga tan ahaanteyda waa mahadsan tahay doctor mukhtaar haye cali abtidoon aniga markaan leeyahay yani qof ha loo dhiibo cusub ha loo dhiibo waxaan filayaa dictoorku dad buu kusoo celcelinayaa marka dadkaas uu kusoo celcelinaya annaga dad gooniyana wax lama doonayno dad gooniyana maxaa la yihahdaa wax uma diidayno horta waxaa codayn doonaa meeshan waxa waaye waa baarlamaanka soomaaliya saddex boqol labaatan iyo sagaalka qofood ayaa codayn doonta marka waxay tahay codadka ayagaa bixin doona laakiin muhiimadda markaan leeyahay dad cusub ha loo dhiibo kama hadlaayo qof cusub oo arday oo hadda lasoo qabtay meeshaan dadka sharaxan waxa waaye dad wasiirro hore ahaa dad maamul goboleedyo soo maamulay dad ambashatoris ahaa dad cabinetka kusoo jiray dad arrimaha bulshada wax badan ka qabtay dad maxaa la yidhahdaa waddanka joogay oo waxyaalo la taaban karo oo haddii maanta la yidhaahdo ha laysku doorto waxqabad sida adduunyada laysku doorto yacni wax la taaban karo ka qabtay ayaa yacni sharaxan dadka la dilay iyo dadka dembiyada galay kolley waxaan filahayaa waxaa xukumi doona maxaa la yidhahdaa maxkamadaha dalka ayaa yani waxa waaye cidda dacwada qabtay iyo cidda maxaa la yidhahdaa waxa dacweynaysaaba ay yani u dhiibi doonaan marka taas waa shaqo oo aan u dayn doona hay-adaha sistemka dowladda marka laakiin hadda waxaan u joognaa waxa ay tahay aragtida ah ma habboon tahay sidii horeba aan ku celiyey oo uu ka sheekeynaya maxaa la yidhahdaa garyaqaankuna yani maxaa la yidhahdaa adduunyada marka la rabo in wax la sameeyo waxa ay tahay siyaasaddu way ka duwan tahay waxyaalaha kaloo caadiga ah oo guryaha iyo waxyaalahaas way ka duwan tahay ama waxaa la yidhahda maamulka hoose oo administrationka way ka duwan tahay siyaasadda waxa waaye waxaa haga rule iyo regulations ama shuruuc dal ayaa hagta sharciga dalka na wuxuu sheegayaa in qof kastoo muwaadinah uu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto waxa ay tahay aragtideeda aan ku cabirayaa marka la fiiriyo dunida markaa fiirisid dowladaha hadda kuwa u dambeeyey oo yani isbedelada waaweyn ka dhacayaan yani xitaa waxaa ka soo baxay dad macalimiin jaamacadeeda ayaa ka soo baxay dad garyaqaana ayaa ka soo baxay dadkaas yani waxa waye waa dad shaqooyin gooni gooniya ama soo qabtay shaqooyin maamul laakiin heer siyaasadooda weyn aan noqon marka annaga waxaa yani ay ila tahay ragga uu tilmaamaya madaxweyneyaasha laftigooda oo hadda uu tilmaamay sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud oo uu tilmaamayba markay imaanayeen waxay ahaayeen new face cusub oo cusub oo yani marka siyaasadda ku cusub waxaana inay qabteen isagaa qiraya kuwa yani waxa waaye sidoo korta hadda cusub inay yimaadaan aniga waxaan u arkaa fursad wanaagsan inay soomaaliya u tahay horuqaadideeda haddii la diido inay dad cusubi meesha yimaadaan micnaheedu waxaan qaadan doonaa aragtida soddonka sane afartanka sane afrika ah oo ah qof meesha iska fadhiyo oo ah qodobada la yidhaahdo qofka kursiga u macaanaaday marka waxa waaye aniga aragtideedu waxay ila tahay dhalinyarada soomaaliyeed oo waxbartay iyo dadka aqoon-yahanka iyo inta siyaasadda danaynaysa inay ka wada qayb qaataan doorashadana la furo maxlimaanaduna waxa waaye ay ka soo jebiyaan albaabada xiran intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abukar iyo bara jaamacadeed cali axmed abidoon oo ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda inta doodan mid lamid aan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halka aad kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daandurey oo inala socodsiiya
kusoo dhowaada dhakhtarka weydii waxaa martigu ah dr xasan cumar siyaad oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta xanuunnada guud waxaa dhakhtarka su-aalo weydiinayaa dhegaystayaashana la soo xiriiriya barnaamijka magacaygu waa khadiija maxamed nuur oo ku sugan degmada baadweyne gaar ahaan gobolka hiiraan haddii aan su-aal weydiiyey doctoorka waxaan weydiin lahay maxaa sababay cudurka shubanbiyoodka maxaase looga hortagaa shubanbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah inta badan caruurta ku dhaco dadka waaweyn oo ku dhici karaa markii loo eego sababaha shubanbiyoodka inta badan waxaa keeno wax la yidhaahdo virus specially rota virus dadka in badan waxay u maleeyaan bariside inuu keeno in bacteria keento markaas daawooyin kula boodaan laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa virus waxaa kaloo keeni karo barisyada noocyada kala duwan antamiba histolytica giardia waxaa keeni karo bacteria specially febri cholera bacteriada loo yaqaan oo cholera keento shumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadka kusoo waxa waaye fuuqbax jirka qofka inuu baxo dareero badan oo jirkiisa ka baxo kadibna volumkii ama kamiyadii biyaha ku jirta jirka inay yaraato taana ay keento canugu inuu shoog galo indhaha inay godgalaan marka dambe xataa wuu dhiman karaa haddii oo hybofolimic shock oo pressurekiisa hoos u dhaco waxyaalaha loo kabsan kara waxaa ka mid ah oo muhimka ah in nadaafadda la ilaaliyo marka hore sidaan ognahay jombiyodka wuxuu ku gudbaa wax la yihahdo fico oral root fico oral root wax weeyaan wasaqda saxrada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii amaba direct contact qofkii hooyada intay ilmo shuban qabo ee shubanka ka maarta gacmihii ay si fiican isaga dhaqeen waxyaalaha marka looga hortagi karo wax muhiim ah in nadaafadda aada loo ilaaliyo mar kastoo musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu meyro kaloriinka biyaha in lagu daro oo biyo kaloriin la-aan aan la isticmaalin sourciga biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage systemka caadiga taa waxay keeni kartaa marka ka hortag qof hadduu soo ritana waxaa muhiima si dhaqsiya inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuqbax sameeyo marka halka waxa laga yaba in lagu siiyo o rs ama xaluulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha loogu sameeyo amaba in faleebo lagu xiro laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiyo iyo laga daba ordo inta badan uma baahan haddii uu dhakhtarku u arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro positive agent oo meesha ku jiro sida inuu qandho yeesho canugii caloosha in aada loo majoojiyo ama qofkiiba marka waa laga yaabaa in qalajiyo wax loo baahdo lakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo aad ayaa umahadsantay xiliyo badan oo soo lalaabtaa jiro waqtiyaasha kuleelada waqtiyaasha biyaha webiga hiiraan markaan joogno oo kale biyaha webiga markay hoos u dhacaan ee kamidii yaraato dad badan ayaa wasaqdan webiga geeyo musqulo badan webiga ku furan yihiin marka wax badanayo in wasaqdaas ay la xiriirto gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada biyaha markay yaraadaan waqtiyaasha hogada oo roobka soo dhow yahay culaysyadaas oo dhan way ku badan yihiin laakiin mostly hayjiinka la xiriir weyaan cimiladan dunidan waa isbedeshaa laakiin meelaha uu shubanka ka dhaco waxa ugu wacan waxa weeyaan nadaafad dare iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro doctor magacayga waxaa badda cali xaashi khamiisku macreer doctor maxaa keena in qofka macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awoodi waayo in mid ka mid a markaasi indhihiisana ay markaasi ay daboolmaan ama ay gab noqdaan uu mahadsan yahay walaalka su-aashiisa haddii aan su-aasha si fiican u fahmay waxa weeyaan maxaa keenay inuu qofka afqaloocdo kadibna indhaha uu xiri waayo taasina ay ka dhalato inuu araggiisa waayo Ee, runtii qofka inuu afka qaloocdo ee, sababo badan aa keeni kara lakin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaano facial pulse ama bilis pulse oo ah neerfaha cranial nerfiga ka mid ah neerfayaal ka yimaado maskaxda oo wejiga supply gare murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan neerfaha waxa la yihahda facial nerve wuxuu marka maamulaa oo uu mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejigaba murqaha facial expressionka samee neerfaha mararka qaar waxaa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama asoo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabeel badan ay ku dhacdo amaba inuu ferus ku dhaco sida feyrusaadka qaarkood herbisimbalx ferus farzella soster sababo badan oo kamid a lama yaqaan mararka qaar waxaa keeno neerfaha wuxuu ka yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo wadada uu marayo in cancer meesha kasoo baxo cariirin saaro in buro kale ay cariirin saarto in isaga intuu barar sameeyo waddadii uu maraya cariiri ku noqoto whatever wax walbo keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii uu maamuli jiray inay noqdaan barlytic taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin isha sidaan ogsoonahay dhowr qeybood ka koobanta lakin qeybta corniyada qeybta madow ma laha dhiig ayada toos uu siiyo ay jirku u qaadata ma laha waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinka wixii wasaqana ay halka ku rito ilintana waxaa qaybiyey qofka isha inuu lebeqsado oo marna xiro marna furo qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo waxaa dhacaya murqihii in noqdaan barlight ishii uusan xiri karin ishi markay iska furnaato way qalale markay qalasho ilin ma laha waxaa dhacaya corneal dryness inay qalasho corneada marka hore kadibna obacity inay ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto markay boog noqotana wax lumayo transparencygii ama shafaafiyadii ay lahayd corneyada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga mar hadduu mugdi noqdo meeshii waxba ka gudbi waayana qofka araggi waa lumaya weliba aragga hadduu lumo oo cornea damage dhaco damagekaasi wax weeyaan waa permanent lama soo celi karo ilaa hadda dunida wax gaartay meelaha qaarkood in corneal transplantation la sameeyo cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la keydin karo kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana cornea loo soo celiyo laakiin waa wax keeni karo indha la-aan marka waxaa muhiima qofka haddii uu afka qalooc lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay in habeenkii markuu seexanaya la daboolo waxa laga yaba habeenkii inuu iska hurdayo ishi iska furan tahay baahale inay dul maraan ciid inay ku dhacdo kama warhayo protectionkii ama ishii eyelidkii oo ilaalin lahaa ishiina waa barlytic marka wax muhiima bulshada inta badan afqalooca soomaalida way gugubaan waxbay kala taalaan laakiin waxaa muhiima in dhakhtar caafimaad la xiriiro si uu u bixiyo markaa talada ku aadan qofkaasi iyo sababti keentay in la daaweeyo intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhotor xasan cumar siyaad oo ku takhasusay qaliinka iyo daaweynta xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgeli
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
marban jidhiidhicooda jidhi ku idubaasa inta jow idhaadan digu jeya laabta wixyaa jib soo maray xiyaan ka dhaadhacay amba jaha wareere marban jidhiidhicooda jidhi ku iidubaaja intan jow idhaadan dibu jebiya laabta jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaaliya anu jilcan yar jiibsada halceleelkaygina miya jahada laydhigi intu jiray halisti halceleelkaygina miya jahada laydhigi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye isoo ka jiirta ilaa kore jarka dacal ka igaalule asu jeetanigu yidhi qalam jalam jalam qalam qalam jalam jalam qalam jacaylkuye isoo ka jiirta ilaa kore jarka dacal ka igaalule asu jeetanigu yidhi جمع القروح وناقي جوهري اللولاي يد شهور دي مربان هذا الكتوتا أنو جيت مايا انت آنشن ترسدو أورو تشاقا كسيا جم القرون ونادي جوهري اللولاي يد شهور دي مربان هذا الكتوتا أنو جيت مايان انت آنشن ترسدو أورو تشاقا كسيان jeedaliya anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaliyaalo anu jilcan yar jiibsada jidkan maran jeedaliya anu jilcan yar jiibsada anu jilcan yar jiibsada jeexaygi midigi jibakaya kaahina miya jahada laydhigi jeexaygi midigi jibakaya kaahina miya jahada laydhigi
heeskaasi jalam qalam ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo